markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdiqaadir carabow ibraahim oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee dowladda federaalk soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada istanbul kusoo dhawo marka hore barnaamijka
ku dhawaa ridwaan mahsanid waayahay su-aasha ugu horeysaan ku weydiinaya waxay tahay maalmo ka hor ayaad ka timid jowhar intaanan hadda soo gaarin istanbul dhibaatooyin dhinaca fatahaadaha ayaa ka jira deegaanka haddii aad marka hore faahfaahin ka bixiso
waa mahadsantahay marka hore ridwaan ku mahad celinaa idaacadda v o a waa mahadsantihiin waa run maalmo dhaweed ka hor ayaan ka nimid dowlad goboleedka hirshabeelle caasimadiisa jowhar runta xaqiiqatan waxaan u tagnay fatahaado xoogan oo ka jira waayadan degmada jowhar tuulooyin hoos tago tuulooyinkaas oo barakac badan iyo dhibaato badan u geysteen fatahaadihii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan magaalada jowhar waxaan u tagnay wafdi oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaan ka mid ahayn waxaan u tagnay inaan soo indheyno sidii xaaladu tahay iyo fatahaadaha iyo khasaaraha intuu la egyahay iyo wixii laga qaban karo arrintaas ayadaa marka waxay aheyd inaan soo qiimeyno xaaladda meeshaas ka jirto waayahay marka maxaad meesha kusoo aragteen marka laga hadlayo dadka ku barakacay intaay dhan yihiin iyo deegaanada fatahaaduhu ay saameeyeen maadaama aad ii sheegtay in wafdiga ra-iisul wasaarahana aad ka mid ahayd runtii meesha waan tagnay waan ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha si fiican noogu soo dhaweeyey halkaas arrintaas ayadaa markaan soo wada indheendheena xaaladda siday ahayd iyo meelaha biyaha ka baxaan iyo xalka siduu yahay runtii meesha khasaare aan lasoo koobi karin ka jiro meesha deegaankaasi labaatan iyo todoba tuulo oo hoos tago inta badan degmada jowhar ayaa gebi ahaanba laga barakacay in ka badan afartan kun oo dhul dhulbeereed oo hegtar afartan kun oo hegtarna waa biyiyaa galay dhibaato xoogana meeshii ka dhacday laba iyo toban kun dad lagu qiyaasana waa ka barakaceen oo maanta hoyla-aan iyo dhibaato badan meeshii ay ka jirtay kula qabsatay fatahaadahaas musiibadaas rabbaaniga ee timid meesha khasaaraha lama soo koobi karo inta musiibo ilaahay mataqaanaa keeno waa qadar ilaahay waa in mataqaana ilaahay loogu mahad celiyo laakiin dadaalo fara badan iyo isgarab istaag badan iyo xoog badan ay geliyeen maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle oo horkacayo madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa dhabarka u xirtay sidii khasaaraha intaas uga sii badaneen waa ogtahay waaya marka la eego khasaaraha dhashay ka sokow ilaa iyo hadda wax la qabtay miyaa jira marka laga hadlayo dhulka dhibaatooyinka fatahaaduhu ay ka jiraan iyo dadka barakaca intaba runtii waa xaqiiqatan waxyaabo fara badan oo la qabtaa jiro dadka deegaanka kasoo jeedo iyo dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdeeda oo u horeeya madaxweynaha waxawaaye waxay u istaageen inay horta biyihii laga hortago si loo xiro meelaha ay kasoo bixi jireen waa ogtahay webigii in badan lagama shaqeyn dhibaato fara badan sidii dagaaladii u dhaceen waa waxaa ka buuxo wuxuu u baahan yahay habeen fara badan biyihii marka saas u yimaada horey u fatahayaan marka waxuu ku dadaaleen in mataqaana maamulka ayagoo kaashanaya dadkooda inay iska xiraan biyihii si aysan usii usii gaarin deegaano kale hor leh runtii hadda xaqiiqda kuu sheegay khasaara intaan aada uga sii badalahay haddaanan kahortagaasi iyo dadaalkaas ay muujiyeen dowlad goboleedka iyo dadka oo madaxweynaha horkacayo iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe aysan u istaagin inay meelaha biyaha kasoo baxaan oo lawada ogyaha qaar kamid a inay xiraan waxaan aaminsanaha inay khasaara intaas kasii badalahayeen oo dhibaato fara badan iyo shacab fara badan oo horle ay sii qixiraan waa dadaal aada u weyn oo la muujiye waayahay xildhibaane marka laga hadlayo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadaha way kusoo noqnoqdaan deegaanka mar walbana khasaaro ba-an ayaa ka dhasha marka deegaankana xildhibaanada laga soo doorta ayaad ka mid tahay maxay kula tahay oo laga qaban karaa si dhibaatooyinkan aanay usoo laablaaban
runta xaqiiqatan waxaan waxa waaye meeshaan fatahaadaha dalka guud ahaanay ka wada dhacaan hawa u badnaadaan hirshabeelle oo webiga shabeelle oo maro runtii dagaaladii kadib maysan jirin waxyaabo oo laga sameynayay mashaariic mashaariicdan lagu habeynayo mataqaanaa webiga iyo sidii sanitation loogu sameyn lahaa looga bixi lahaa carar bixintii iyo caratuurkii iyo waxyaabihii dowladda dhexe inta badan qaba jirta ayaan meeshii aan fatahaada waxaa keenaya inay soo noqnoqdaan in mataqaanaa aan gacan adag lagu qaban markeeda hore laakiin dee hadda qorshe fiican aan ka socdo waxaa laga sameeyey daraasad weyn sidii xal waara loogu heli lahay arrinta hadda taagan oo ka maamul ahaan iyo ka annaga xildhibaano ahaan iyo ka deegaan ahaan iyo ka dowlad federaal ahaan kulli in loo wada istaago baan waxay tahay sidii dadkan barakacay iyo loo habeylahay oo loo sii lahay mataqaana deegaan iyo cunto ay kusii gaaraan midda labaadna waxay tahay in laga gaaro xal waare xal waare oo aan soo noqnoqoshada fatahaadahan ee noqoto mid xal waara laga gaaro dadkiina iyo deegaankii ku nabadgalaan daraasad dheer ay kasoo sameeyeen oo nala wadaageen waa jiraan maamulka dowlad goboleedka hirshabeelle oo maalmahan dhanba ay socotay beesha caalamkii meel walba cid kastoo lala garab istaagi karo mataqaana ay ka mid tahay dowladda federaalka iyo caalamka waayo xildhibaane hadda marka laga hadlayo istanbul waxaad la socotay wafdiga madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen cali goodlaawe waxyaabaha aada u joogtaan qeyb ma ka tahay sidii dhibaatooyinkaas fatahaadaha wax looga qaban lahaa runtii waa mahadsantahay su-aal fiican waaye sidaa la socoto waayadan dambeba sidaa meesha ugu nimid oo ra-iisul wasaaraha meesha u tegay hirshabeelle jowhar waxaa bilaawday in indhihii caalamkii kulli ay kusoo wada jeestaan wax ka qabashada dhibaatadaas taagan madaxweynaha isagana dowlad goboleedka hirshabeelle kulamo badan oo lalahay maalmihii lasoo dhaafay beesha caalamka safiiradooda kamida sida safaaradda norway ingiriiska qaramada midoobey u qaabishan soomaaliya dad fara badan xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa kaloo jira shir weyn oo arrintaas looga hadlayo oo qabanqaabadiisa ay socoto isagana dadaal dheeraa la galay waxay ka mid tahay dadaalada oon wax looga qaba lahay sidaan usoo qaylinamino ambadee shaqadii dowladdan waxay nagala qaban karta aan ka wadaagno madaxweynaha sidaas u socda annagana saasaan kula soconno waxaana rajeyneynaa in xal waara loo helo fatahaadahaas iyo xaaladaha amniga ka jira meeshaas iyo hirshabeelle ka bedelan hirshabeeladii hore oo isbedel muuqda ka socdo
waaya dhinaca amniga haddii aan wax kaa weydiiyo qaraxyo iyo weeraro lala beegsanayo saldhigyo ku yaala deegaanka baryahan dambe soo cusboonaaday iyo dagaalo u dhexeeya shabaabka iyo ciidanka dowladda soomaaliya arrimahaas haddii aada faahfaahin karto maxay yihiin waxa xilligan soo cusbooneysiyey
waa mahadsan tahay hirshabeelle sidaad la socoto waayadan dambe wax tallaabaa oo looga qaaday dhanka la diriirka argixisada maysan jirin in yaroo kookooba mooye waxaa ku xeeran marxaladooyin fara badan oo amni marka ilaahay mahadiisa hadda waxaa la qaaday howlgalkii oo loogu hortagaya nimankii nabaddiidka deegaano ka mid a gobolka shabeellada dhexe degmada raakaceelle iyo eriyaas ay soo buux dhaafiyeen marka khasaaro fara badanna waa la gaarsiiyey waana u mahad celinaynaa saraakiisha iyo ciidamada u taagan ilaa hadda halkaas oo maalin kastana lagu qarxinayo ayagana dee jab xoog la gaarsiiyey annaga dhanna waxaa waajib nagu ah inaan garab istaagno ka xildhibaan ahaan deegaankaas maadaama aan kasoo jeedno waxyaabaha keenaya waxay tahay haddii aanan nimanka ayaga lala diriirin oo aanan waxba mataqaanaa gacan la saarin ayaga ayaa haddana soo kubaarey doona meesha waa dareemi kartaa doorashooyin waa loo socdaa deeganadaasna in badan oo ka tirsan waxaa waxaa dhibaato xoog la ku haya kooxahaas nabaddiidka hadda laakiin waxaa u malen waxaan rajeyneynaa in markaan gacan adag la saari doono hadduu ilaa yiraah deegaano badan oo in badan labayo toban sano ugu dambeysay xoriyada in ay xor noqon doonaan waa rajeyneynaa waa garab taagannaha ciidamada inay mataqaanaa xoreeyaan deegaanadooda annagana dee nafteena iyo xooleena iyo waxaan awoodna aan la garab istaagno ka dowlad ahaanna mataqaana iyo ka maamul ahaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowladda dowlad goboleedka hirshabelle oo iskaashanaya howlgalkaas wado inta dhimato waxaan leenaha allah u naxariisto waa shahiidiin inta kalena waxaan leenahay ilaahay idinku guulaya annagana waa idin garab taagannaha deegaankaas waxaan rabnaa inuu noqdo waqtiga soo socda inay xor noqdo aan cagaheena ku istaagi karno meel walba waa dareemi kartaa haddiisan lahayn amni haduusan jirin deegaanka horumarka deegaanadiina ma shaqeyn karaan marka sida horumar loo helo waa in amni la helo waana de waxaan isleenaha marka arrintaas ayada ah waxay badan tahay mogaadin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dhammaan ciidamada amisom kulli waxaan ugu baaqaa inay sii joogteeyaan aana laga soo laabo meeshaas deegaankaas misiduu u noqdo xur waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo dhismaha dariiqii dheeraa ee muqdisho ilaa isku xiraayay deegaanadaas xaguu hadda marayaa
waa mahadsan tahay runtii hirshabelle hadda waxaa ka socda horumaro badan inkastoo fatahaadahan iyo hadda ay yimideen oo la diriirkeeda aada loogu mashquulay iyo xaaladaha amniga wadadaas in badan in mudda ayaa lagu taamaya in la bilaabo amba la dhiso waxaa iska kaashanayaan dowladda qatar iyo dowladda federaalka sababo badan la dhihi karo oo u taagneyd oo u soco weysay waa jiri karaan laakiin hadda waxaan rajeyneynaa inuu shaqo fiican ka socoto madaxweynahana in badan aan kala fariisan anagoo ee xildhibaanada deegaanka kasoo jeedno wuxuuna noo ballan qaaday inay si deg deg u bilaabo doonto haddana waxaa bilawday waa dareemay hadda waxay maray gabagaba ilaa balcadii ku dhowdahay fiiska koowaad laamigii waa la saaray sidaad ka aragtaan idaacadaha iyo telefishinada runtii horumar xoog leh oo dhankaas ahna waa jiraa wadadaasna si smootha oo dhibaato la-aana oo khasaare la-aanay ku socotaa sidaasaana rajeynayna inay kusii socoto adduulaha ilaah horumarada hirshabeellena dee maamul kaliya kama shaqey kale waxay u baahan tahay in dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta kasoo jeedo iyo ganacsatada iyo dadka bulsho isku wada xiran ayaa wada horumarin karo hirshabelle guud ahaan wadadaasna waxay maray hadda intaa kuu sheegay ilaa balcday ku dhowdahay waana rajeyneynaa ilaa iyo jawahar inay mataqaanaa tagto sii dhaafto elboorkana qorshaha kamid a ilaa elboorka ee tagto duulaha iraah waayahay aada iyo aad baa uga mahadsantaha waqtigaaga aada iyo aad umahadsantaas intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdiqaadir carabow ibraahim oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka dowladda soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wadaliyayd ma nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaji cabdiweli oo barnaamijkii martida mikrofonka inoo waday